barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa isniin afar iyo labaatanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyadanah waxaa halkan wadajireeda kaga soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aannu idinkugu hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo ka hadlaya duruufaha nololeed ee ku xeeran halka waxaan u imi in gaari curyaana laysiiyo laakiin waa laysiiyaa alxamdulilah rabbilcaalamiin balse waxaa iga fiican ka kacanta in laysiiyo waayo ka kacanta meel kasta waa ku mari karaa waa ku qaraaban karaa hay-adaha waa ku tegi karaa laakiin kan kacanta oo maxaan ku dhaha la riixinta ah way igu dhib badan tahay waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ka sheekaynaysa saamaynta uu ku reebay internetkii dhowaantan ka go'ay qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ibni aadan iswaaye internet la-aanaa kala geysay waxyaabihii ugu badnaa ee maalmaha facebooka ka jiray in maal ayadoo iidii soo dhammaatay hadda lasoo dhigo iid wanaagsan dadka qaar magaalada muqdisho joogin xataa ay soo dhigaan sawiradooda si ay u dhahaan reer muqdisho laygta iyo commentiga aad ka heli jirnay si aa u helna sawiradeen u hakina hadda iid wanaagsan idin dheen waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qaar ka mida qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
qarax ismiidaamin baabuur ah oo talabaan ay ka dambeysay ayaa ugu yaraan afar iyo labaatan qof ku dilay islamarkaasina afartan kale ku dhaawacay magaalada kabuul caasimadda waddanka afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan najiib danish oo isagu xaqiijiyey khasaaraha qaraxa ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyo ku dhuftay baabuur ay saaraayeen dad rayada iyo shaqaalo dowladeed oo marayay dhinaca galbeedka ee magaalada qaraxaasi ayaa dhacay xilli baska uu marayay suuq aad ay dadku uga buuxeen taasi oo khasaaro xoogan gaarsiisay dadkii iyagu ka adeeganaya suuqa iyo dad marayay waddada sida ay goobjoogayaal u sheegeen wariyaasha saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhimashada intaasi ay kasii kororto
wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaasi ee jordan uu toogasho ku dilay laba qof oo u dhashay dalkaasi kadib markii mid ka mida uu ku weeraray kashawiito bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laba qof oo shaqaale ah iyo qofka iskale dhismaha safaaraddu ay ku taallo ay ku sugnaayeen gudaha safaaradda si loo bedelo qaar ka mid a alaabta bayaanka ayaa lagu sheegay in mid ka mid a shaqaalaha uu ilaalada ka soo weeraray dhinaca dambe ka hor inta aan la toogan islamarkaana ninkii dhismaha lahaa uu isaguna goor dambe u geeriyooday dhaawac soo gaaray wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda jordan ay kala hadlayso arrintan islamarkaana ra-iisul wasaare benyamin netanyaho uuba horey ula sii hadlay askarigii ilaalada ahaa ee dilkaasi geystay waaxda ammaanka ee dalka jordan ayaa sheegtay inay baaraysa dhacdadan hase yeeshee israa'iil ayaa ku doodaysa in ilaalada safaaraddu ay xasaanad diblomaasiyadeed oo buuxda oo ka hortegaysa in la baaro amaba in la xabiso ay haystaan
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal ina leenahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan nolosha dhallinyarada ayaa si weyn waxa ay ugu tiirsan tahay isticmaalka internetka waxaana dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya soo food saaray culays xoogan xilligii internetku ka maqnaa deegaanadaasi waxaana culayskaasi ka mid ah dhallinyaradu ay sheegeen in xiriirkii dhallinyarada uu aad u yaraaday waryaheena v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada muqdisho uu la kulmay dhallinyarada ayaa si gaara ugu tiirsan isticmaalka aaladda internetka waxaana maalmihii uu maqnaa ay noqdeen kuwo kala go-doonsan sunni carays ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a
internetku sidaa hadda dadku ogyihiin waxaa lagu jiraa qarniga kolaatanaad ka waxaa ladaha internetku wuxuu noqday nolosha biniaadanka barkiis haddaan dhihi karinba boqolkiiba sideetan toddobaatan u gaaray sababto ah dhalinyaradu dadka ugu badan oo internetka isticmaalo waay sababto dadka waayeelada ah waxay u badan yihiin inaysan ku mashquulin internet oo waxaa danooda kale ay raacdaan marka dhalinyaradu wuxuu u yahay internetku meel ay ku hirtaan oo noloshii caadiga ahay xiriirkii lamaanaha xiriirka qoyseyd iyo midii waxbarashaba waxay gashay internetka dadkii halkaas ku wada xirnaana markii uu internetka baxo waxawaaye waxaa imaanayso gaab ama farqi inay dadki is waayaan marka dhibaato badanay keentay internetkii la waayey dadkuna dhalinyarada ay u badan yihiinba toddobaad shan soomaalidu waxaa la yidhaha dhalinyaro waayo haddii toddobaad shan dhalinyaro ay yihiin dadka ugu badan oo internetka isticmaalan ay dhalinyaro yihiin micnaheedu waxaa waaye soomaalida boqolkiiba sagaashan waxa internetka isticmaala waa dhalinyaro sunna carays ayaa ii sheega maalmihii uu magnaa internetkuna ahayd maalmo caajisa wuxuuna xuseyn ahayd saddex toddobaad oo wakhti adag ay soo martay dhallinyarada muqdisho waxay iga dhigneed toddobaad laba toddobaad oo magnaa malaynayaa iyo ka badan maalmo aada u caajis badan maalmo aan faraaqadii iyo kaftankii iyo sheekadii iyo iyo isku xirkii bulshada aysan jirin marka aniga waxaan dareemay caajis fara badan markii la yidhi internetka wuu go-ayna waxaa waaya dadkii saameynta ku yeeshaa ka mid aha weliba wuxuu go-ay xilli la yidhaahdo waa xilligii ugu qiimaha badneed oo xilligii ciidda oo go-ay farxaan maxamed cali wuxuu ii sheegay inay kala lumeen daday ugu horeeyaan lamaanayaal bahwadaa ku ahaa aaladaha baraha bulshadu ay ku wada xiriiraan marka saameyn aada u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha iyo kii dhinaca bulshada oo ama kii qoyskao kale dadkii walaalaha ahaa ee ku kala maqnaa laba dal ama laba dal kala joogay iyo sidoo kaleeto waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray iyo sidoo kale sumaya xasan waa gabar dhallinyaro ah waxay u sheegtay barnaamijka dhallinyarada v o a inay kala go-doomeen dhallinyaro badan oo hasaabaha ku qaadan jiray baraha bulshada sida whatsapp facebook imo iyo meelo kale internetka saameyn badanuu ku yeeshay nolosha biniaadanka waxaa ognahay hadda ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada xiriiro oo lagu kala warqaato inuu yahay qarniga a ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqota hal gobol waxa ka dhigayna internetka waaye saameynta uu yeeshayna waxay tahay haddana waa waxay noqotay maalmihii ugu loo aada loo isticmaali lahaa ayadoo jaamacadihii fasax lagu jiro maalintii iida habeenkeedii waxay uu go-ay ahayd hadda baraha bulshada dhalintu waxay isdhaafsanayaan sawiradii ciidda waxaana moodaa markaad fiiriso baraha bulsho ee dhalinta muqdisho in lagu jiro maalmihii ciidda waxaa ugu badan oo lasoo dhigaya waxay ahayn sawiradii ciidda iyo xabsiga kasoo baxnay internet ibni aadan iswaay internet la-aana kala geysaheed waxyaabihii ugu badnaa maalmaha facebooka ka jiray in maal ayadoo iidii soo dhamaatay hadda lasoo dhigo iid wanaagsan dadka qaar magaalada muqdisho joogin xataa ay soo dhigaan sawiradooda si ay u dhahaan reer muqdisho liketi iyo commentiga aa ka heli jirnay si aa u helna sawiradeen u hakina hadda iid wanaagsan idin dheen internet markuu soo laabtay dadkii dad iswaayey oo muddo kala maqnaay ahaayeen waxa ugu badan oo facebooka maalmahan shalay ilaa xalay waxa dadku ay soo qorayeen waxay ahayd soo noqosho wanaagsan iyo in dadku dibadaha joog ay lahaayeen internetku reer muqdisho la-aantood cusba ma lahayn
cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
dhowr wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaya haatanna boosaaso dadka qaba baahida gaarka ah ayaa ka cabanaya duruufo adag oo iyaga u gaar ah oo ay wajahayaan xilligan adag haddaba qaar ka mid a dadka naafada ah ee ku nool magaalada boosaaso ayaa baaq u diray mas-uuliyiinta dowladda iyaga oo ka hadlay duruufahooda nololeed wariyaha v o e da ee magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan soo diray daruufta iyo weliba diihaalka haysta waa mid ay ka wadaysaman yihiin dadka naafada ah ee ku nool gobollada dalka soomaaliya iyadoo taasi ay jirto ayaa naafada magaalada boosaaso ku sugan aysan helin gacasiin ku aadan dhanka noloshooda xilli dadkaasi loo qaybinayay gawaarida curyaamiinta ayaa waxa ay baaq u direen maamulka puntland idiris cartan maxamed waa guddoomiyaha ururka naafada gobolka bari wuxuu ka warramay halka deeqdani looga deeqay
naafada iyo dalladiisuba waxa ay ku bixinayaan gawaari curyaamin oo loo keenay dadka naafada ah ee aan socon karin waxaana keentay oo aan uga mahad celinayaa hay-adda worldi fish waxayna ku soo hagaajisay dalladda puntland ee naafada sidaa daraaddeed waxay ahaayeen afar boqol oo gaari waxaa loo qaybiyey saddexda gobol oo jidadka laamiga saaran gaalkacyo garowe qarno boosaaso waxaanuna jecelnahay sida ay tahay inaannu u bixinno qaar ka mid a dadkii la siiyey gawaarida curyaamiinta ayaa la hadlay v o e waxayna ka warrameen xaaladooda iyo sida ay u arkaan in gawaaridani loogu deeqo xaawo halka maxaa u timi halka waxaan u imi in gaari curyaana laysiiyo laakiin waa laysiiya alxamdulilah rabbilcaalamiin balse waxaa iga fiican kan kacanta in laysiiyo waayo kan kacanta meel kasta waa ku mari karaa waa ku qaraaban karaa hay-adaha waa ku tegi karaa laakiin kan kacanta oo maxaa ku dhaha la riixinta ah way ugu dhib badan tahay ma garatay qof waxaan ahay iska tabar yar oo qof weyn oo macina waa yeela baan iska ahay dhowr ciyaalna dhashay baan ahaa cidina lahay tol lahay aabe lahay ehel lahay ilaahay mooye qofka dadka musliga ilaahay oo iisa qirab maahay cod kale haysan marka waxaan ka codsaday ka codsanaydnaa gacanta gawaariga curyaanka in lanoo keeno oo lanoogu dadaalo sida hadda kuwaa lanoo dadaalay haddana lanoo dadaalo ayaan u baahannahay waxaana u baahan in lacag lanoo qoro in raashin lana siiyo masaakiin baanahay ma sheeqaysan karno waa iska dadka tabarka yar baanahay
curyaannimadan ma ku dhalatay mise waa maya anigu curyaannimada waxaa la helay anigoo maxaan ku rahdaa adigu lix jir meelahaas ilaa shan jir baa la helay laakiin lugahaygu waa buuxaa ha ahaatee waxay u baahan tahay in dhakhtar la geeyo qalitaanna ma galay waa waxa weeye neerfa weeye marka hirbada iyo waxaas u baahya marka waxa weeye dibadaha in lai dhoofiyana waa jecelahay laakiin ma haysto waxa taageera taageer baa marka ka codsaday dowladda soomaaliya waxaan u sheegayaa inay ka faa'iidaysato oo samayso wasaarad naafada ah si dadka soomaaliyeed naafada ay uga baxaan mugdiga ay ku jiraaniin maamulka puntland waxaan u sheegayaa jaanis baanu haysanayo maanta wasiiradii waa la soo dhisayaa inuu wasaarad ku soo daro naafada ah oo ay yeelato puntland waayo sababto ah waa inuu ogaadaa dadka puntland joogaa inay yihiin maadaamay gobollada soomaaliya ka dagaal yaraayeen boqolkii shan iyo soddon ilaa afartan in ku dhow inay naafa yihiin dadka naafada wuxuu ugu talagalo waa in la helaa naafada ku sugan magaalada boosaaso ayaa laga dheehan karaa daruufo nololeed mid caafimaad taas oo ay u sii dheer tahay inaanan loo qaban fursado waxbarasho oo ay kula jaanqaadaan dadka kale ee lixaadkooda qaba waxaana alle iyo weliba addoommadiisa ay ka sugayaan gacansiin iyo weliba ka warqab yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag haatanna ku soo dhowaada codkii maxamed b k gal hagogtaay halka hagaan naftaydaay haku xabaad barsheedu muddo haybinaya badadsa gal hagogtaay dalka hagaan naftaydaay haku xabaad barsheedu muddo haybinaya hirashiyo xilqaadley hayesami dulqaadley hidasami goobaadley haasaawa malabley garashiyo hubsii maley hirashiyo xilqaadley hayesami dulqaadley hidasami goobaadley asaawe malabley garashiyo hubsii maley gortaani sananaa jannadii ifkaba helay jannadii ifkaba helay odoy gortaani sananaa jannadii ifkaba helay jannadii ifkaba helay odoy
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii isboortiga waxaa la diyaara axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha tababaraha kooxda arsenal arsen venger ayaa ku adkaystay in kooxda b s g ay doonayso ciyaaryahanka kooxda barcelona ee neymar sababtuna ay tahay iyagoo aan haysan wax fursad ah oo ay kula wareegi karaan xiddiga kooxda arsenal alexis sanjes tababaraha kooxda janris ayaa waxa uu sheegay in sanjes aanu marnaba weydiiso in kooxda uu ka tago islamarkaana aan la iibin doonin hadalka arsen venger ayaa waxa uu yimid ayadoo sanjes uu sheegay inuu doonayo inuu ka ciyaaro koobka horyaalada qaaradda yurub xilli ciyaareedka soo socda oo kooxda arsenal aanay ka qaybgeli doonin marka ay noqoto lacag ahaan waannu xooggannahay sanjes waxa u haray qandaraas hal sano ah uma baahnin inaynu iibinno si aynu lacag u samayno ayuu yidhi tababaraha kooxda arsenal arsen venger dhinaca kale daafaca kooxda barcelona jerar bike ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan neymar uu sii joogi doono naadiga kataloniya ciyaaryahankan ayaa waxaa dhawaanahan lala xihiirinayay inuu ka tagayo kooxda kadib markii la sheegay naadiga b s g ay doonayso inay bixiso lacagta heshiis nasaqa ee kooxda barcelona uu kula jiro Dike oo fariin kooban soo dhigay Twitter-ka isaga oo la sawiran ciyaaryahan Neymar ayaa waxa uu yidhi waa uu joogayaa si kastaba wargeyska dalka faransiiska ka soo baxa ee La Parisien ayaa waxa uu qoray axaddii shalay ahayd in ciyaaryahan Neymar heshiiska uu ugu biirayo kooxda b s g lasoo gebagabayn doono maalmaha soo socda tababaraha kooxda barcelona ernesto velvarde ayaa ku adkaystay in xilligan ay tahay xilligii wararka suuqa islamarkaana aanu waxba u arkin haddii la sheego in neymar uu ka tegayo kooxda barcelona ugu dambayntiina kooxda kubadda cagta mansidi ayaa soo gebagabaysay saxiixa daafaca kooxda real madrid danilo oo ugu soo biiray lacag ku dhow milyan oo geni ciyaaryahanka jirka ee u dhashay dalka brazil ayaa waxa uu saxiixay qandaraas shan sana ah kooxda mansidi uu ugu soo biiray waxaana iminka uu kula sugan yahay dalka maraykanka oo isku diyaarinayaan xilli ciyaareedka soo socda danilo ayaa ka ciyaari kara labada garaab ee daafaca ah ee midig iyo bidix waxaana uu noqonaya ciyaaryahankii afaraad ee xilli ciyaareedkan kusoo biira kooxda mansidi hore waxay u soo iibsatay ciyaaryahan kyle walker ciyaaryahan bernardo silva iyo ederson mores oo ka ciyaara goolhayaha waxaana ay ku kaceen milyan oo geniga dalka ingiriiska ah xubintii cayaarahana waana
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay haasana jacfar kukaay bal han xasuusiyo qodobadii warka ugu dorkoranaa mid ama laba hadba intuu waqtigu noo saamaxo waa mahadsantahay dandure qarax ismiidaamin baabuur ah oo ay taalibaan fulisay ayaa ugu yaraan afar iyo labaatan qof ku dilay magaalada caasimadda ah ee kabul isagoo islamarkaana afartan kale dhaawacay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan najiib danish oo xaqiijiyey khasaaraha qaraxa ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyo ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen dad shacab iyo shaqaale dowladeed isugu jira oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada qaraxa ayaa dhacay xilli basku uu marayay suuq ay dadku ku badan yihiin taasi oo khasaare xoogan gaarsiisay dadkii ka adeeganayay iyo dadweyne marayay waddada sida ay goobjoogayaal u shoogeen wariyayaasha saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in dhimashadu ay sii korodho afhayeen u hadlay booliska kaabul ayaa v o a u sheegay in dhibanayaasha ay badankood yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka wasaaradda arrimaha dibadda israel ayaa maanta sheegtay in askari ilaalo ka ah safaaradda dalkaasi ee jordan uu toogasho ku dilay laba qof oo u dhashay dalkaasi jordan kadib markii mid ka mid ah uu ku weeraray kashawito bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laba qof oo shaqaale ah iyo qofka iskale dhismaha safaaradda ah ay ku sugnaayeen gudaha safaaradda ah si loo bedelo qaar ka mid a alaabta bayaanka ayaa lagu sheegay in mid ka mid a shaqaalaha uu ilaalada ka soo weeraray dhinaca dambe ka hor inta aan la toogan islamarkaana ninkii dhismaha lahaa uu goor dambe u geeriyooday dhaawac soo gaaray waaxda ammaanka ee jordan ayaa sheegtay inay baaraysa dhacdadan hase yeeshee israa'iil ayaa ku doodaysa in ilaalada safaaraddu ay xasaanad diblomaasiyadeed oo ka hortegaysa in la baaro amaba la xabiso ay haystaan
waa mahadsantahay jacfar kukaay haatanna ku soo dhowaada heesta axlaam iyo cawaale aadan
dahandurey waa koley hees aad u qiimo badan fanaan qiimo badan oo cawaale aadan nagu qaadayaa dhinac walba heesta waxaad moodaa inay ka dhisan tahay laakiin magacyada waxaad moodaa muddooyinkan dambe magacyadii la yaqiinay ee soomaaliga ahaa ceebla iyo
cawrale iyo isniine iyo carawaale iyo magacyadii inay sii baxaan axlaam iyo iyo istar iyo magacyadaas ay soo badanayaan samiire iyo sumaye iyo ay suuqii qabsadeen oo xataa suugaantii ay noqotay in magacyada loo isticmaalo namshi macazaman miya waa sidaas
hagaag axlaam heestaas uu ku luqaynayey cawaale aadan ayaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenna duurnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen jacfar kukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray xagga farsamadana wuxuu ahaa maxamed cabdi sandheere intaan mar kale hawada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo still